talk to me straight up to my face.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali com galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti shan iyo labaatanka bisha nofembar sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo furitaankii kalfadhiga baarlamaanka soomaaliya maanta xildhibaanada ka codsaday inay dhammaystiraan dastuurka kumeel gaarka ah oo uu sheegay inuu caqabad ku yahay wax walba
dastuurka kumeelgaarka dhexdeennana caqabad weyn bugu yahay oo wax badan oo khilaafaada oo dalkan ka dhacay way xallismi lahaayeen dastuurka hadduu dhammaystiran yahay walaalayaal wuxuu caqabad ku yahay inaan dawlad nahay oo dawlad ahaanna loola macaamilo dawlad aan dastuur lahayn oo toban sano dastuurkeedii samaysan la oo maxaanku idhahdaa see loola macaamilaa
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan israa'iil iyo xamaas oo maalintii labaad isweydaarsanaya lahaystayaal iyo maxaabiis iyadoo xabajoojintuna ay mar kaleeto maanta labada dhinac ay hirgeliyeen barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambaliyada iyo heesaha waad dhegaysan doontaan iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii mas-uuliyiinta masar ayaa waxa ay sheegeen in xamaas ay ku jirto diyaargarowah inay sii dayso afar iyo toban lahaysto israa'iiliyiina maanta oo sabti ah israa'iilna ay sii daynayso afartan iyo labo maxbuus oo falastiiniyiin ah taas oo qayb ka ah isdhaafsiga maalintii labaad ee xabajoojinta taas u ogolaatay gargaarka bini'aadamnimo marika khaza iyadoo dadka rayadka ah ee halkaasi ku noolna ay heleen nasashadoodii ugu horreysay kadib toddoba usbuuc oo dagaala maalintii ugu horreysay ee xabajoojinta afarta maalmooda ayaa xamaas waxa ay ku sii daysay afar iyo labaatan ka mid ah ilaa iyo laba boqol iyo afartan lahayste oo ay qafaashteen toddobadii bishii oktoobar dadka laga sii daayay khaza ayaa kala saddex iyo toban israa'iiliyiina toban u dhalatay tailan iyo qof filibiina xamaas ayaa maanta oo sabtiya dhexdhexaadayaasha masar iyo qatar waxay u gudbisay liiska afar iyo toban la haysta oo ay sii daynayso waxaana liiskaasi loo gudbiyey israa'iil sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan masar oo isaguo ka gaabsaday inuu magaciisa sheego sababtuna ay tahay isagoo aan loo ogolayn in uu ka hadlo faahfaahinta wadaxaajoodyada socda sarkaal labaad oo u dhashay dalka masar ayaa isna xaqiijiyey xogtani oo ka gaabsaday magaciisa booliiska indoneesiya iyo kalluumaysatada ayaa sheegay maanta oo sabtiga inay bilaabeen in ay roondeeyaan qayb ka mid ah gobolka galbeed ee dalkaasi si ay uga hortagaan qaxootiga royinga ah inay iyagu ku soo degaan xeebahooda kadib markii ku dhowaad kun iyo boqol ka tirsan dadkaasi laga tirada badan yahay ee mayanmar lagu dhibaateeyey ay tageen bishan kumanaan ka tirsan dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta ayaa sanad walba naftooda waxa ay ku soo biimeeyaan iyagoo safaro dhanka badda ah ugu soo socdaalaya kagana imaanaya xeryaha qaxootiga ee bangaladesh oo inta badan wata doonyo jilacsan si ay isugu dayaan inay gaaraan maleeshiya iyo indoneesiya iyadoo xaaladaha bad marka la fududeeyey bishan ayaa in ka badan nus darsan doonyood oo siday boqolaal qof oo roingaha oo ka yimid bangaladesh ay gaareen gobolka ace wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay sheegtay in diblomaasiyiin sare oo ka kala socda dalalka kuuriyada koonfureed jabaan iyo shiinaha ay ku kulmi doonaan seoul dhammaadka toddobaadka si ay uga wada hadlaan dib u bilaabista shir madaxeedka hogaamiyaashooda shir sanadle ah oo dhex mara hogaamiyaasha saddexdaa dal ee waqooyiga bari asia ayaana la qaban tan iyo sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii cudurkii dilaacay ee covid sagaal iyo toban iyo arrimo kale awgood shir madaxeedka dalalkaasi ayaa waxa uu soo bilowday sanadkii labada kun iyo sideeddii inkastoo saddexdaasi wadan ay yihiin saaxiibo isu dhow ee dhaqaale iyo dhaqameed ayaa xiriirkooda waxaa ku yimid dib u dhac iyadoo ay ugu wacan tahay arrimo isku dhafan sida xasuuqii jabaan ee xilligii dagaalka xifaaltanka u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha iyo barnaamijka nuklerka ee kuuriyada waqooyi warkiina dhegeystayaal waa naga intaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay warkaasina waxaad kala socotaan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta furay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka codsaday xildhibaanada inay dhammaystiraan dastuurka ku-meelgaarka ah oo uu sheegay inuu caqabad ku yahay soomaalida iyo qaabka ay dunida ula macaamilayso dowladda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa baarlamaanka u sheegay in bisha soo socota soomaaliya laga qaadi doono cunqabateynta hubka sidoo kalena deynta laga cafin doono warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna cabduqaadir maxamed cabdulle hadaljeedintiisa labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayuu ku bilaabay madaxweyne xasan inuu xafiiska jooga siddeed iyo toban bilood mudnaanta koowaadna uu siiyey arrinta amniga isagoo xusay in dowladiisu dagaal ay ku qaado al-shabaab lagana xoreeyey siddeetan deegaan iyo degmo oo ka mid a maamulada galmudug iyo hirshabeelle madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dul istaagay qodob si weyn isha loogu haya kaasoo ahayd wax kabeddelka dastuurka ku-meelgaarka soomaaliya madaxweynaha ayaa xuseen uu ku daahay hay-adaha baarlamaanka dhexdiisa in wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka kumeelgaarka soomaaliya balse xilligan muhiimay tahay in la qaado tilaabadaasi walaalayaal si aad ogtihiin dastuurka baarlamaankii sagaalaad ayaa loogu talagalay dastuurka inuu dhammeeyo oo kumeelgaarnimada ka saaro duruufo jira awgood baarlamaankii sagaalaad ma suurtogelin sidoo kale duruufo kaloo jiray awgood baarlamaankii tobanaadne ma suurtogelin maantuu soo gaaray sanadkii kow iyo tobanaad waxaan u malaynayaa inay mas-uuliyad weyn naga saaran tahay dastuurka in aan dhammayno wax boqol kiiba boqol dastuurku waa maanmayd waa wax bini aadan samaynayo boqol kiiba boqolna sax ma noqon karayaan wax bini aadan sameeya laakiin intaan isugu roonaan karno oon dalkeenna iyo dadkeenna iyo duruufaheenna maanta taagan oo ilaahay idankiis berri aan ka bixi doonno annagoo ku xisaabtanayno oo xeerinayno inaanan dalku dastuur kumeelgaarah ka jira aan la dhihin dastuurka kumeelgaarkaa wuxuu caqabad ku yahay dhexdeennana caqabadow ugu yahay oo wax badan oo khilaafaada oo dalkan ka dhacay way xallismi lahaayeen dastuurka hadduu dhammaystiran yahay walaalayaal wuxuu caqabad ku yahay inaan dowlad nahay oo dowlad ahaanna loola macaamilo dowlad aan dastuur lahayn oo toban sano dastuurkeedii samaysan la oo maxaanku yidhahdaa see loola macaamilaa see loogu kalsoonaan karaa in malaayiin doolar iyo balaayiin doolar dalkeeda la geliyo waa arrimaha lagu taagan ayay ka mid tahay ugu dambayntiina madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gacanta bidixay u shakaalan tahay ayaa labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya u sheegay bisha disembar ee fooda nagu soo hayso in soomaaliya sugaysa guulo waaweyn taasoo ugu horeysa qaadidda cunaqabanteynta hubkoo saarnaa muddo dheer iyo arrinta deyn cafinta bisha disembar ay ku wada jiraan bisha disembar horaanteeda isbuuca ugu horeeya cunaqabataynta hubkaa dhammaanaya insha allah bisha disembar saddex iyo tobankeedana deyn cafinta ayadana dhammaan doonta haddii aliyana saddexdaasi inay inta naga soo dhammaato annaga aan k kuweyni aan la ciirciirno meelaha oo aan la xamaarano waxaan u malaynayaa micnaha ay leedahay iyo wejiga iyo muuqaalka ay bixin karto dadkan muxuu ahay sharaftalo meesha fadhiya inay aada iyo aada u fahmi karaan
furitaanka kalfadhiga afaraad ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kadib hadda waxaa si weyn isha loogu hayaa fadhiyada soo socda xarunta golaha shacabka ee villa hargeysa waxaana jira dooda waaweyn oo tan ugu horreysa ay tahay wax kabeddelka dastuurka dooda ay ka yeelan doonaan xildhibaanada labada aqal cabdulqaadir okey v o a muqdisho
xamaas ayaa waxaa lagu wadaa in ay sii dayso koox labaad oo la haystayaala maanta oo sabti ah si ay ugu beddeshaan maxaabiist falastiiniyiin ah iyadoo xabad joojinta ah ay labada dhinac gaarinna weli ay shaqaynayso ilo rasmi ah oo israa'iil ka tirsan ayaa waxay sheegeen in xamaas ay ku wareejin doonto afar iyo toban la haystayaal maamulka maamulka xabsiyada ee israa'iil ah ayaa sheegay in afartan iyo laba maxaabiis oo falastiiniyiin ah oo isugu jira rag iyo dumar lasii dayn doono jimcihii shalay xamaas ayaa waxay sii daysay afar iyo labaatan lahaystayaal oo saddex iyo toban ay ahaayeen israa'iiliyiin kuwaas oo dhammaantood ahaayeen haween iyo caruur oo toban u dhalatay dalkaasi tailan iyo qof filibiin ah ayaa si lama filaan ah isna loo sii daayey dagaalyaenada xamaas ah ayaa waxa ay afduubteen ku dhowaada laba boqol iyo afartan maxaabiis markii ay galeen xadka khaza ay israa'iil la wadaagto toddobadii bisha oktoobar halkaasi oo ay ku dileen ilaa iyo kun iyo laba boqol oo israa'iiliyiin ah iyo weliba ajaanib sida ay sheegeen mas-uulinta israa'iil israa'iil ayaa waxa ay ku jawaabtay weerar cer iyo dhul ah oo ay ku burburisay xamaas ayna ku dishay ku dhowaad shan iyo toban kun oo qof sida ay sheegtay xamaas ee khaza wakaaladda wararka ee f b ayaa waxay qortay in markab xamuul ah oo ay leedahay israa'iila waxyeelo ay ka soo gaartay weerar looga shakisan yahay in ay fuliyeen ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee yuuraan xilli uu marayay badweynta indiya sida maanta uu sheegay sarkaal ka tirsan difaaca maraykanka sarkaalka difaaca maraykanka ka tirsan ayaa sheegay in weerarkaasi oo dhacay jimcihii markabkaasi uu gaarsiiyey burbur yar mana jiraan wax dhaawaca shirkadda ammaanka badda ee ambrey ayaa waxa ay sheegtay in markabkani oo wata calanka malta islamarkaasina u shaqeeya shirkad faransiisa oo burbur soo gaaray kadib markii dayuurad daroon ah oo aan cidi wadin ay ku qaraxday meel u dhow markabka weerarkani ayaa imaanaya ku dhowaada toddobaad kadib markii xuutiyiinta yeman oo ay taageerto dowladda iiraan ay iyagu qabsadeen markab xamuul oo xiriir la leh israa'iil kaasi uu marayay koonfurta badda cas haatana finland dalka finland ayaa waxaa uu wajahayaa qaxootigii ugu badnaa ee abid si bilaa sharci ah ku soo galo xuduudahooda in ka badan lix boqol oo qof oo maangeliyadoon ah ayaa bisha novembar ee aan ku jiro dalkaasi galay waxaana la sheegayaa in ay ka soo jeedaan dadkaasi soomaaliya kenya morocco yemen afghanistan iyo ciraaq saare ciila nuur ayaa soo jeedinaysa warbixintan v o da ay arrintaasi ka qortay ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka fiinland ayaa bilaabay inay dhisaan xayndaab adag oo siliga oo ay ku xidhayaan xuduudahooda gaar ahaan meelaha aadka looga soo gudbo ee waqooyiga oo ku beegan xadka dheer ee ay la wadaagaan dalka ruushka tallabadaasi ayay sheegeen in looga dan leeyahay xakamaynta ququlka muhaajiriinta oo kordhay sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka gaar ahaana bilihii ugu dambeeyey laga soo bilaabo bishii sebtembar saraakiisha laanta socdaalka ee dalka fiinland ayaa sheegay inay xidhayaan saddex goobood oo kale oo tahriibayaashu ay ka gudbaan bisha noofembar oo keliya ayay galeen dalka fiinland in ka badan lix boqol oo qof oo muhaajiriinah oo aan haysan fiisayaal amaba dalkugal iyo dukumentiyo sharciya kuwaasi oo badankooda la sheegay inay kasoo jeedeen waddamada bariga dhexe iyo afrika ilaa haatan dadka hayibtooda la xaqiijiyey waxay kasoo kala jeedaan waddamada soomaaliya kenya morocco yemen afghanistan iyo ciraaq dalka ruushka ayaa walaac ka muujiyey in dalka fiinland ay xuduudda ay la wadaagaan taar amaba deyr ku xidhayaan war ka soo baxay aqalka krimilankana waxaa lagu dafiray sheegashada mas-uuliyiinta fiinland ee ah maadaamoo dadka badankoodu ay kasoo gudbayaan dhinaca xuduudka ruushka in ruushka uu dhiiri gelinayo dadkaasi muhaajiriinta ah ee sharci darrada ah inay galaan dalka fiinland taasi oo ay fiinland sheegtay in culays lagu saarayo ka mid noqonshahooda ururka nato balse dowladda fiinland waxay go'aansatay inay xidho dhammaan marinada mashquulka badan ee laga soo galo xuduudaha ruushka iyo fiinland ay wadaagaan laanta socdaalka fiinland waxay sheegtay in dadka safraya ee dhulka soo maraya ee ka imanaya dhinaca ruushka loo ogol yahay inay kasoo gudbaan oo keliya bar kontarool oo ku taalla meel qiyaastii kun iyo boqol kilomitir waqooyiga ka xigta caasimadda fiinland ee helisinki taasi oo si fiican loogu baarayo dukumentiyada ay dadkaasi sitaan qorshahaasi oo dhaqangelaya maanta oo sabti a sidoo kale dadka magangeliya doonka ah ee sifada sharciga ah ku socda ayaa loo ogol yahay inay goobtaasi tagaan si loo qiimeeyo dalabkooda qaxoontinimo
saxare ciilo nuur ayaana soo jeedinaysay warbixintaasi ay qortay v o e da halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka ee cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay korortay tirada dadka ay saamaysay dhibaatada ka dhalatay roobabka da'ay iyo daadadka ku fatahay soomaaliya ku dhowaad hal milyan iyo bar dad ah ayay saamaysay masiibada iyadoo hal milyan oo ruuxna ay ku barakaceen waxaana ku dhintay in ka badan siddeetan ruux fatahadaha soomaaliya falastiin axmed iimaan oo arrimahan ka waraysatay guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya maxamuud maclin cabdulle ayaa marka hore weydiisay heerka dhibaatada ay hadda gaarsiisan tahay
dhibaatadu waa xoogan tahay sida aad sheegtayba dhibaato weyn oo dadka ku waxyeeloobay ay hal milyan iyo bar dhaafeen dadka ku barakacna ay hal milyan kusii dhow yihiin dabcan dhimashada oo dabcan ilaa iyo siddeetan milyan sii maraysa hadda waxaan aad iyo aad runtii ugu xunnahay xaaladaas adag ee lagu jiro ummadda soomaaliyeed ay ku jirto oo ilaa iyo geeska gees camimtay dhulkii webiyada ha ugu daraadeen laakiin roobku wuxuu saameeyey dalka soomaaliya guud ahaan
ilaa ay hadda maxaa dhibaatadaasi laga qabta haddii ay noqoto hay-adaha gargaarka iyo ka dowlad ahaan dadku biyay cabaanay u baahan yihiin meelo ay seexdaanay u baahan yihiin maxaa gargaara oo ay dadku helayaan gargaarka hay-adaha iyo dowladduba aada iyo aaday runtii ugu howlan yihiin laakiin dhibaatooyinka ugu daranoo jiraan waxay tahay isku socodka dabcan dhinaca lojistikada waxaa ka jiro markii hore dalku wuu kala gogo'naay maxaa yeelay nimankan dhibka wado al-shabaab ayaa runtii dadka kala googooyey haddana meel kastoo la mari lahay biyo ayaa gooyey buundooyinkayaa go-ay wadooyinkayaa go-ay laakiin annaga oo hay-adda sudmo ah iyo dabcan hay-adaha nala shaqeeya oo ama qaramada midoobey ama hay-adaha kalantood aad iyo aad waxaa loogu dadaalay bal dadka horta in la badbaadiyo dooman loo helo maxaa yeelay biyuhu waxay iska naqdeen bad dooman meelaha ugu daran la gaarsiiyo dabcan wixii shaltaris iyo cunno la heli kara la gaarsiiyo laakiin waxaad dareemi kartaa inta badan dalku waxaa lasoo kala gooshayaa diyaarad diyaaraddu waxay qaadi kartona aaday runtii u xadidan yihiin marka laga soo tago meelaha hadda adinkoo aad galaangalka u leedihiin oo aad tegi kartaan waxaa jirta dhul ay al-shabaab ku maamulaan oo dowladda aysan gaari karin iyo hay-adaha gargaarka waa sidee xaaladda deegaanadaasi
wallaahi annaga deytada aan hayno waa dhulalka hadda saakow iyo dhulalkaasi dhibaato weyn ayaa ka jirto waxaa nagala soo sheegaya dhul culeys badanaa ka jiro dabcan sidaad sheegtana dee ma noo fududo annaguna ma gaari karno xataa hay-adaha inta badan ma gaari karaan dabcan dee meelaha waxaan ugu baaqna dadku inay yimaadaan meelaha ay dowladdu qacanta ku hayso si halkaasi wixii ama annagu aan heli karno ama dowladaha kale ay heli karaan aan u gaarsiino
marka la fiiriya hadda weli waxaa laga digayaa in roobabku ay dib u cuslaan karaan ama ay weli di- da'ayaan biyuhu ay badan karaan maxaa qiyaasaha oo aad cimilada ka helaysaan xaaladdu ma soo roonaanaysaa mise weli waxaa laga cabsi qabaa in biyo ay soo rogmadaan annaga saadaasha aan hadda helayno waxay sheegaysaa ilaa iyo sanadka intuu ka dhammaanayo in ay roobabku sii jiri doonaan Eh, taasaana welwelka ugu badan runtii nagu hayso maxaa yeelay biyuhu roobkii hadda wixii ka horreeyey hatee een, abaar iyo waxbay dhulku soo maray laakiin hadda biyihii hore oo ku jiro hadday biyo kale kusoo darsamaan dabcan meelihii taagagaaho loo guuray ayaan ka baqaynaa inay biyuhuba gaaraanba
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya maxamuud macalin cabdulle oo u warramayey falastiin axmed iimaan dhinaca kale doon kalluumaysi oo iiraan laga leeyahay taasoo mas-uul ay ka ahaayeen ganacsato soomaali ah ayaa toddobaadkan laga afduubtay xeebaha degmada eyl ee gobolka nugaal doontoo ay afduubteen burcad hubaysan ayaa waxaa saarnaa shaqaalo u dhashay iiraan iyo nin soomaali ah oo waardiye ka ahaa bashiir siciid cusmaan oo ka mida wakiilada doontaasi ee soomaalida ah bashiir siciid cusmaan oo ka mid ah wakiilada doontaasi ayaana uga warramay wariyaha v o e da ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
waxay doonka labaysa annagu mas-uul ka nahay Ee, waxaa la afduubtay hadda muddo asbuuc ka hor ah Ee, doonta waxay eh, leysanka ka qaadatay dowladda Ee, waxaana lagu afduubtay asbuuc ka hor degmada een, eyl waxaa afduubtay koox burcada ilaa iminkana way haystaanin haddana waxayba la aadeen badda marka maxaa ku caddaynaysaan in kooxdan ay yihiin koox burcadbadeed ah oo doontan afduubatay Ee, waxaan ku cadaynaynaa koox dee dabli ah bay ahaayeen oo burcada doonta way way fuuleen markaanu la xiriirana waxay dhaheen ee, war maxaa tihiin nimanka noocaasaan ahay doonta burcad baan nahay lacagtaasaan idinka rabnaa ilaa afar boqol oo quro doollar lacagay hadda codsadeen markaanu nihi war doontan ee, waa doon soomaali soomaaliyeed oo dalka li- liisanka haysata oo afduubataan waa ku qaldan tihiin Ee, waxay dhaheen markaas waxaan la aadaynaa badda maraakiib baan ku doonanaynaa haddiidnaan lacag na- naga siin tirada guud ee saarnaa waa imise marka shaqaalahaas marka la isku daro soomaalida iyo kuwa u dhashay waddanka iiraan shaqaalo ilaa lix iyo toban buu gaaraya iyo hal nin oo waardiye ka ah oo soomaaliya dhinaca dowladda waxaa jira ciidamo ilaaliya badda puntland oo la yidhaahdo ciidanka b m b f iyo mas-uuliyiinta dowladda ilaa iyo iminka wax xiriir oo aad la samayseen ma jiraa ha waan la sabaynay yuusufow waxaanu la sabaynay eh, taliyaha booliska oo aanu la hadalnay u sheegnay doontaas in la haysto
kaasi wuxuu ahaa bashiir siciid cusmaan oo u warramayey wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf dhinaca kale waxaan la xiriirnay taliska booliska ee puntland si aan arrimahan afduubka doonta wax uga weydiinno kadib markii ganacsatada ay sheegeen inay la xiriireen laamaha amniga ee puntland waxaa noo suurtagashay inaan helno taliyaha ciidanka booliska ee puntland jenaraal muumin cabdi shire oo aan marka hore weydiiyey jiritaanka doonta kalluumaysi ee la afduubtay
way jiraa doonta la aftuubtay soonaha ayl oo niman burcadi ay haysteen doon kalluumaysi oo dowladdanu ay shati siiso si caadi u kalluumaysanaysay waa niman burcadi aftuubteen waxayna la aadeen xagga bariga badda fog
E, ganacsatada ee wakiilka ka ah doonta la afduubtay waxay noo sheegeen e, inay la xiriireen laamaha amniga ee puntland oo booliska uu uga horeeyo adigana waxaad tahay e, taliyihii booliska ee puntland bal nooga waran e, xiriirka ay idinla soo sameeyeen iyo sidaad uga falceliseen way nala soo xiriireen annaguna markiiba dhacdada waa maqaleeday meesha booliis baa jooga oo xogta way heleen Een, shaqadii intaa ku dhex jirana iyaga laftigoodu kuwa burcadda ay dhaqdhaqaaq bay samaynayaan hadda meel kuma sugna sidii marka loo xallin lahaa baan ku jirnaa weli hawshaas iyaguna way ogi dadka iska lahaa oo wakiilka ka ahana way ogyihiin inaan shaqada ku jiro weliba meelo badan isku dayo badan aan samaynayno u sheegna ninka wakiilka ka ah markuu nala soo hadlay inuusan bixin karin wax madax fooshaa shaqadaasna waa waa dembi laftigeedu kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska puntland jenaraal muumin cabdi shire oo qadka telefoonka iigu warramayey dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada ah iyo heesaha oo hadda ayoo kale aad nooga barateen
galab wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur ibraahim bal inta aanan u gelin dhambaalladii ay dhegaystayaasha inoo soo direen noo soo qabo mid ka mid ah heesaha aan dhegaystayaasha ugu talagalnay galabta nuur dhegaystayaasha waxaan u soo qabanayaa hees ka mid a heesihii hore ee qaraamiga iyo codkii xasan deeriye faarax
warqadda dhankayga ugu horreysa waxay naga soo gaartay hooyanaley cabdi iyo abaayo cayni abuukar abaayo nimco cusmaan abuwe daahir cusmaan abuwe muscab abuukar abaayo sacdiye sheekh cabdi nashaad cabdiraxiim abaayo carfoon macalin aadan iyo caruurteeda abuwe cabdiraxiim sheekh cabdi iyo caruurtiisa cabdulaahi maxamed xasan iideyste waxaa kaloo dadka diraya warqadani ku jira aaba sheekh cabdi maxamed cusmaan dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka iyo dibadda waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed iyo deeqo cusmaan xasan nuur oo gabar ay ugu dhalatay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda kulmis gabadhaasina waxaa loo bixiyey mumtaaz mumtaaz waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalkan waxa uu nooga yimid cabdixakiim maxamed macalim warmahaye oo jooga baydhaba iyo cabdishakuur maxamed macalim iyo xaaskiisa mahadiya cabduqaadir maxamed iyo ismaaciil maxamed macalim iyo maxamuud maxamed macalim haaruun maxamed macalim iyo yuusuf maxamed macalim maamuun maxamed macalim iyo cabduqaadir maxamed macalim iyo mujaldiin maxamed macalim zubayr maxamed macalim cabdimaalig maxamed macalim khaalida maxamed macalim iyo caruurteeda iyo shaakira maxamed macalim iyo caruurteeda iyo zubeyda maxamed macalim tansiila maxamed macalim taaja maxamed macalim khayra maxamed macalim iyo wiilkeeda sayma maxamed macalim sucaada maxamed macalim sumaya maxamed macalim adeer salar macalim yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtooda waxaanay hambali u dirayaan aabe maxamed macalim yuusuf iyo eedo faadumo cabdulaahi aadan oo gabar ay ugu dhalatay gobolka baay gabadhaasi oo loo bixiyey sihaan maxamed waxa ay leeyihiin allah ka dhiga tii soo barbaartay aamiin ayaa leenahay markanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah cabdulqaadir daahir sheekh saciid iyo xaaskiisa fartuun daahir mire xuseen xaaji gate iyo xaaskiisa cabdinaasir daahir sheekh saciid iyo xaaskiisa saadiq daahir mire sahre daahir mire iyo xuseen cilmi cali oto dheere xaaskiisa xaawo xasan diiriye xaawo sharaf waxaa kaloo dadka diraya ku jira xaawo eer kalo iyo siraad xasan diiriye dahabo xasan diiriye looro xasan diiriye isageeda cabdi cali warda cabdulqaadir daahir cabdicasiis maxamed cali iyo xaaskiisa faadimo xuseen saalim daahir maxamed diirshe saylaqo iyo sayid sheekh axmed suufi qoyska reer daahir sheekh saciid iyo qoyska reer cabdulaahi sheekh saciid xaaji gate qoyska reer daahir mire iyo shaqaalaha xafiiska d h l ee magaalada muqdisho dhammaantood oo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed cabdulaahi sheekh saciid iyo ubaxa daahir sheekh saciid oo meherkoodu uu ka dhacay dhowaan magaalada muqdisho ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba uu alla kala siiyo aamiin
dhambaalkan taaniida ahna waxa uu naga soo gaaray xildhibaan nuur axmed diiriye injineer cali maxamed diiriye salmaan maxamuud salmaan iyo maxamed ishaar dacar iyo maxamed yare maxamed cabdiraxmaan yacquub iyo yaasiin xuseen khaliif iyo maxamed gurey ilyaas maxamed maslax cali ustaad sharmaarke ustaad khadar ustaad cabduqaadir xuseen beella cabduqaadir iyo amran cabduqaadir iyo nasro biixaani iyo galaan yuusuf faarax dhammaan dadkaasi waxa ay jecel yihiin inay hawada tahniyad u mariyaan maxamuud inshaar dacar iyo hodan oo arooskoodu uu ka qabsoomay kanada iyo muqdisho oo ay leeyihiin ducadu xaggeena allah ka dhiga arooskaasi kee kala kulmaan bashbashii barooqo aamiin ayaan leenahay heesta labaad nuur noo soo qabo
abada caari maalmahan awaderanka fiirkiyo
hambalyadan waxay daanduray oo naga soo gaartay dadka kale ah khadar salebaan maxamed iyo cabdixakiim salebaan maxamed nimcaan jaamac maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed khadar maxamed jaamac iyo xasan ismaaciil maxamed suuri maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye shiine cali bandey iyo khatre cali bandey dhammaan dadkan oo kala jooga burco iyo hargeysa iyo meelo kale oo ka mid ah dalka waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan mustafa salebaan maxamed iyo fani cali cumar oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco waxaan leenahay arooskana ku dara isku waana ubad khayr qabana allah idin kala siiyo aamiin
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray baashe xasan cilmi iyo qadar xasan cilmi mukhtaar xasan iyo seynab xasan cilmi iyo xamse xasan cilmi iyo ibraahim xasan cilmi nimco xasan cilmi iyo keyse xasan cilmi iyo rooble xasan cilmi salebaan xasan cilmi iyo mawlid xasan cilmi iyo marwadiisa cabdi xasan cilmi iyo marwadiisa axmed xasan cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo sayid xasan cilmi iyo xaaskiisa nimco ibraahim iyo caruurtooda iyo farxaan cabdi cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan waxay kala joogaan dalka iyo dibaddaba waxaanay hambalyo iyo ducaan la soo koobi karin ay jecel yihiin inay gaarsiiyaan maxamed xasan cilmi iyo roode xuseen oo meerkooda uu ka qabsoomay hargeysa oo ay leeyihiin meerkiin allah ka dhigi midaad kalu kulantaan indiina horseeda guri qalqaba aamin ayaan leenahay haddana waxaa noo baaqaya dadka kale ah saney cabdi cadde iyo xildhibaan sharmaarka warsame mawliid mase cadde dhabarey macalin iraad cali diiriye macalin siciid khaliif cabdiraxmaan iyo khatre cabdi maxamed farxiyo cabdi maxamed hooyo dahabo maxamed aadan shukri cabdi maxamed cabdulaahi cabdi maxamed dhammaan dadkan waxay hambalyo ay halkani uga dirayaan adec maxamed aadan iyo xalwo khaliif maxamed oo ay gabre ugu dhalatay deegaanka qansale ee gobolka mudug waxaana gabadhaasi loo bixiyey muna waxaan leenahay muna ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesa saddexaad aan dhegaystayaal idiin soo qabanayno waa waayahay aan kaa helo iyo codkii axmed mooge
get my waafeen waxa keli ahaane weedha u fiirto arrin aan wadaagne wayahay aan kaa helo arrinaan xikam macallim yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdinaasir macallim yuusuf iyo xaaskiisa ayayo sacdiyo nuur ibraahim iyo eedooyin sakiya macallim yuusuf iyo caruurteeda aluwo macallim yuusuf iyo caruurteeda aamina xasan cusmaan iyo caruurteeda aamina abshir cabdi xasan iyo caruurteeda iyo cabdifataax cabdulaahi aadan iyo jacfar cabdulaahi aadan iyo buhaal cabdulaahi aadan masar karaaye dhammaan qoyska reer macalim yuusuf iyo asxaabta waxay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan aabe maxamed macalim yuusuf iyo eedu faadumo cabdulaahi aadan oo gabar ay ugu dhalatay deegaanka kaahira ee gobolka bay gabadhaasi oo loo bixiyey sihaam maxamed macalim yuusuf waxaana ay leeyihiin sihaam soo weynow noqotii waalidkeed waxtarta aamin ayaan leenahay heesta afraad noo soo qabo nuur taasna dhegaystayaal waxaa ku dhan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaa wajiradna kugu soo jeedinaya aniguo ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur nuur buqaare wuxuuna ugu dambeeyey idaacaddeenii galabnimo intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo